way egtahan ciyaaro kuwada cid necaafimadsan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka aan ugu talagalnay ciidulfidriga dhammaantiin dhegaystayaal ciid mubaarak ayaannu idin leenahay barnaamijka waxaa noogu martay ah fanaaniin nagala qaybgelaya islamarkaana ciid mubaarak leh qoysaskooda iyo eheladooda iyo asxaabtoodaba waxaa kale oo ina nala soo xiriiray oo nasiib u yeeshay inay salaamaan islamarkaasna ay dhahaan ciid wanaagsan qoysaskooda iyo eheladooda dhegaystayaasheenna iyagoo jooga meelo kala duwan
aanu ku horayno fanaaniinta maanta nagala qaybgalaya barnaamijkeenna ciidda waxay kale yihiin aamine faarax fu'aad axmed ilka case oo jooga jabuuti cabdirasaaq axmed faarax gaadaco xuseen shira jaamac ciyaar jecel oo jooga london ibraahim xasan daanduray waa ku salaamayaa horta marka ugu horraysa aqoon weynna waa isku leenaho waa nagii xaafadii madiina ee sharafta lahayd ee xamar isla deganayn londonna waa nagii isku kulanay oo aad iyo aad baan kuu salaamaya waxaan ku leeyahay adiga iyo ilmahaaga iyo faamiligaaga ciid wanaagsan ayaan ku leeyahay jaamac ciid wanaagsan jaamac buulle jaamac faraslana waxaan leeyahay ciid wanaagsan isagana fanaaniinta sharafta badan ee qiimaha leh ee aan aadka taageeraha ugu ahay ee meesha ku jirtana waxaan leeyahay ciid wanaagsan ayaan leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed ciid wanaagsan waxaan u wareegaynaa jabuuti aamine faarax ayaan ku hormaraynaa aamina ciid wanaagsan ciid wanaagsan walaalo cabdisaaq gaadaco iyo london ciid wanaagsan dhammaanteen walaalkeen ibraahim xasan garabey daanduray maasha allah berisamaadkii aan soo xasuustay iyo sidii waagii xaaladdu ahayd kulligiin iyo jaamac buulle iyo aamino xuseen shire waaad kulli waxaa leenahay kulligeen ciid wanaagsan baa ayaan leenahay kulli caam antum bilkhayr waxaa kaloo barnaamijka ciidda nagala qaybgelaya isaguna fu'aad axmed maxamed oo fu'aad ilka case loo yaqaano fu'aad soo dhowow ciida mubaarak ayaan ku leenahay ciid mubaarak fuaad dhammaantiinba way salaamaya waxaan ku horaynayaa xuseen baryahan fanka ee laguma maqlin laakiin jacaylka kasikaan is idhi ma suuroobay sabaa la yidhi ka waran marka ugu horraysa su-aasha horta aad weydiisa fanka ku saabsan fanka waxa weeye horta dhiyahow anugu hadda fan nin ka baxay ma yihi laakiin waxa weeye mar haddii mararka qaarkood dee wax faamiliga ku saabsan ay kugu yimaadaan ama xoogaaga ha iska jirjira maahane wax hadda fan ka baxayin oo aamuskaasna ma leh waxaana dee sidoodaba waxa loo baahan yahay mararka qaarkood in maaragtay wax kala la qabto uun maaha fanku sidiisaba wax hodhiya oo qofka fanaanka ahi way waa isla wada ognahay kulligeenuna qofka fanaanka ahi magaca maahana dee wax de si kalaa oo jira ma lahan marka taas haddaan ka baxo heestaas suleeqa la yidhaahdo hadda aada xustay waxaa horta sameeyey nileeda cabdiraxmaan xasan macallinka gulle oo saaxiibkay ah laxankeedana jooklaa sameeyey waa hees markaan anigu qaadaya hadda aad ugu raaxaysto
jacaylka kasi kaalisayid ma soconaysaa la yiri sariiqda ka baxbaanisayd maba siinaysaa la yiri musayri badaasiyo sidaa maaha la yiri jacaylka kasi kaalisayid ma soconaysaa la yiri sariiqda ka baxbaanisayd maba siinaysaa la yiri
Thank you.
shiro jaamac yaar jecel ciidda yaad salaamaysaa oo aad halkan leedahay ciid mubaarak ciid ciidda waxaan salaamayaa horta dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ayaa ciid wanaagsan baan leeyahay waxaan kaloo salaamayaa dhammaan fanaaniinta iyo abwaan ayaan salaamayaa wariyaasha waxaan salaamayaa dhammaan reer shiro ciyaar jecel iyo waxay dhaleen waxaan salaamayaa hooyaday dhiiran dhorre iyo hooyooyinkii kale oo aabbahay uu qabi jiray oo dhan meelay joogaanba ayaan salaamayaa adinkana aad labadiina qaas ahaana waa idin salaamayaa oo aad baad u mahadsantihiin inaad maanta aan isla ciidnoon isla isla googosano ciid mubaarakan ku leenahay annagana ciid mubaarak markan waxaan aadaynaa jabuuti waxaan u baaqayaa fu'aad fu'aad ciid wanaagsan ciid wanaagsan walaal waxaa qadkana ku jira aamina oo iyadana reer jabuuti ah heesana aad wada qaadaan aamina ciid wanaagsan adigana ciid wanaagsan walaalo ciid wanaagsan waxaa dabcan laydinku xusuustaa labadiinaba fan qoto dheer oo caan ah oo maslaxiyad iyo weliba isugu jiro qaraami labadaba waxaan jeclahay aaminay inta aadan salaamaha gelin inaad heesahaada mid ka mid a aad miro naga maqashiis waxaan ku maqashiin heestii markaan jabuuti ruwaadda u horeysaan ka dhigay heeskii ugu horreeyey ka qaaday aan ku daawaday silaa ii horjoog baa laydhaa waa wa
heeskaasaan kuu qaadi walaalo anigaaba isu maleeyey maogta
inay sidaa tahayba kasoo qaad aan ku daawaday waxa heestaa sameeyey aadan cilmi kooryare midhaha laxanka waxaa le cabdiraxmaan cali xirsi anigaa ku qaadaya waan kuu bilaabaya walaalo samee hilibkaygi faraxow min bahoodadiimay ananibanay waxi hadhay isantinay haddana ku hafroobay caashaqa caashaqa ku hafroobay caashaqa caashaqa ku daawaday sidaay horjoog sidaay horjoog aan ku daawaday sidaay hor intaasay gaga filan baan alla iyo cisig alla iyo cisig
waa mahadsan tahay waa usoo noqon doonaa fu'aad ilka case heese fara badanoo waxaad qaadaa kelikeliya iyo kuwa aad fanaanin la qaadayso heesteed isleedahay waa ku habboonaan lahayd oo aan dhegeystayaasheena u cayaaraynaa ciidan hortadaantun ciid mubaarak howdhe heeskanu soo qaban lahaa wuxuu wuxuu yahay maanta ana soo dooray ciidda bayd ma naga maqashiin kartaa fuad waan ka waan kaa maqashiin iwaad quruxeygaasu anuun dhayay kuwamaani inaabti markaan ku eego ilaysada i iftiimaay rubaadiyoba raacay midkiidmada ayaan leey ah ah intaas ayaa naga badan fuad a allah yarxamu waxaa sameeyey aboolkii xasan cilmi ayaa lahaa heeska laxanka iyo muusigana laxanka waxaa leeahaa cabdirawl qashiine muusigana cajiis baa leh
maasha allah allay cisig allay cisig marka eh, waxaan rabnaa fu'aad iyo aamino salaantiina iyo ciidda fu'aad ku horeeya yaad salaamaysaa waxaan salaamayaa madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar gelle iyo marwadiisa khasre maxamuud xaaj ayaan leeyahay ciid mubaarak dadweynaha reer jabuuti oo dhan iyo wixii soomaaliya adduunka jooga oo dhan dhammaantood baan salaamaya waxaan kale salaamayaa ciyaalkayga kuwa boorama jooga kuwa carabsiya jooga kuwa jabuuti jooga kuwa jooga senegaal way badan yihin kuwa holand jooga intaba wada salaamaya annagana ciid mubaarak ayaan ku leenahay fu'aad ilka case aamino faarax aye waxaan salaami doonaa marka u horeysa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele ooridiisa khasre maxamuud dhammaan dallaankooda walaalahay wax alliya waxay jabuuti ku nool ummad oo dhan baan leeyahay ciid wanaagsan maadaama aan ahay fanaanad soomaaliyeed oo codkeeda la wada garanayo oon difoosayaal badan leeyahay oo i taageera salaantayda soomaali kama wada tegi karo meel kastoy joogaan baan leeyahay ciid wanaagsan bashbash iyo barwaaqo iyo nabad aan ku ciidno maasha allah Ciida maasha allah caafimaad.
maasha oo allah ay isla u dhan tahay dhammaan wariyayaasheedina waan salaamaya wariyayaasha soomaaliyeed oo dhan baan salaamaya waan waan waana kaa- jecelahay I waan love kaa- you baan lenahay waan kaa guddoonay aamina allay cisig cabsaa gaaduco ayaa nagala jooga waa beri inkastoo eh, eh, london hadda aad ku sugan tahay cabsaa marka hore ku horee ciiddaada yaad salaamaysaa horta ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidan ciideeda ilaahay caafimaad iyo cimri dheer halagu gaarsiiyo iyo nabad iyo barwaaqo dhammaan soomaali meel kasta ay joogta soomaali oo dhan baan salaamayaa adinka wariyaashaana waa idin salaamay ciid mubaarak waxaan kaloon ciid mubaarak leeyahay fanaaniintii waa beri intii ka nool caruurteyda afarteyda caruura oo london ku noolla waan salaamayaa sabra iyo sumayo iyo bilaal iyo shirwac waxaan leeyahay ciid mubaarak ayaan leenahay dhammaantiin ummadda soomaaliya adinka ibraahim daanduri iyo jaamac iyo v o o dhanna waxaan leeyahay caasho cuud ciid mubaarak Eh, ciid mubaarak ayaan anaguna ku leenahay eh, beryahan heese cusub oo soo saarta ibraahim ayaantan heesii fanki waa xoogaha waa ka yar nastay heese waa buuxaan heese badan waan hayaa laakiin kii horaaba ka tira badan oo maaragtay oo Eh, heeseed isdhihi lahayd waa ku habboonaa lahayd in maanta la saaro ciidda walba heesihii heesahii waa badan yihiin ibraahimow waa v o edana waa haysataa laakiin heesta leeyaada indhaha nuurka aragiyo ilayskii noloshay adigaana adduunya efka kugu jeclahay oo uu laxanka sameeyey uu laxanka weyn jim sheekh muumin ereyadana uu sameeyey maxamed faarax anigu heestaas ayaan dooray heesta waxaa ereyada ku bilaabmaysa ibraahim indhaha nuurka aragiyo ilayskii noloshay adigaan adduunyo ifka kugu jecelahay jecelahay ifka kugu jecelahay hadduu ibraahim wakaas intaa yar baan kaga qaaday nuurka aragiyo ilayskii noloshay indhaha nuurka aragiyo ilayskii noloshay adigaan adduuniyo ifka kugu jecelahay jecelahay ifka kugu jecelahay jecelahay ifka kugu jecelahay indhaha nuurka aragiyo ilayskii noloshay indhaha nuurka aragiyo ilayskii noloshay adigaan adduuniyo idka kugu jecelahay jecelahay ifka kugu jecelahay jecelahay ifka kugu jecelahay intaan dunida joogi waana ku ogsoonahay waana ku ogsoonahay sidaadii addeecde arxankiyo kalgacalka murkaygu haysee intaa dunida joogi waana ku ogsoonahay waana ku ogsoonahay sidaadii adeecday arxankiyo kalgacalka murkaygu haysee adigana asluubtiyo
adigana asluubtiiyo ixtiraamka gobonnimo waa waxaan asaaga aadmi kaaga doortee sideen kugu iloobaa buu yidhi gaadaco aanu halkaa ku dhaafno dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a barnaamijka khaaska ah ee ciidda ciid wanaagsan ayaanu idin leenahay ibraahim xasan daandurey jaamacow fanaaniinta barnaamijka noogu murtida ah halkaasi ha inuu joogaano sidaas sheegtay ciid ayaanu ku jirnaa dhegaystayaasheenna waxaan leenahay ciid mubaarag meel kastoo ay joogtaan
magaaladu cayn aynbacay weeyo lawada carar sida ciyaalkiiyo magaaladu cayn aynbacay weeyo lawada carar sida ciyaalkiiyo
haatanna ibraahimow waxaanu jaleecaynaa kaalintii dhegaystayaasheenna oo iyaguna ka qayb qaadanaya barnaamijka khaaska ah ee ciidda dhegaystayaasha ayaanu u gacan hadinaynaa dhegeystaha ugu horreeya magacaagii meeshaa joogto magacuu waa isxaaq macan cali haashim jooga magaalada muqdisho dhammaan ummadda islaamka waxaan leeyahay ciid wanaagsan anigoo ah isxaaq macan cali haashim jooga magaalada muqdisho ummadda islaamka waxaan leeyahay ciid wanaagsan si khaas waxaan u salaamayaa dhammaan ahalkeyga oo jooga soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho waxaan si khaas u salaamayaa v o eda oo maanta ii suurtagelisay inaan dhammaan salaamo ummadda soomaaliyeed isxaaq aad ayay u mahadsan yahay aye ciid mubaarak dhegeyste kusoo dhowow magacaaga ku bilow iyo meeshaa joogto waan ku dhowahay magacaygu waa cali yuusuf xasan oo jooga malaysiya ciid wanaagsan aad baan idin salaamayaa v o a iyo dhammaan dhegeystayaasha ciid wanaagsan waxaan ciidda hambalyada la wadaagayaa familkeyga khaas ahaan hooyaday saynab geesi afrax iyo aabahey yuusuf xasan maxamed oo muqdisho jooga sidoo kale waxaan la wadaagayaa walaalahayga oo dhammaan kala jooga adduunyada dacaladeeda khaasatan walaalkeyga iga weyn cabdullaahi yuusuf xasan oo jooga sweden iyo xaaskiisa waxaan sidoo kale la wadaagayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ciidan ciiddeeda waxaan leeyahay
kula caam wa anta bakayr baan ku leenahay ciid wanaagsan dhegeysto kale ayaa daandurayo waan u baaqaynaa dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan ku bilaabayo iyo meeshaad joogto ciid wanaagsan ciid wanaagsan magacayga waxaa la yidhahdaa cabdulqani maxamed deriye waxaan ciid wanaagsan leeyahay marka hore howlwadeenada idaacadda v o a marka labaad waxaan ciid mubaarak halkan uga dirayaa hooyaday waris cabdillaahi ducaale oo soomaaliya joogta laascaanood iyo walaalahay meel kastoo ay joogaan waxaan kaloo aada u salaamayaa asxaabteeda iyo meel walba ay joogaan dhammaan ummadda muslimiinta ee soomaalida ah iyo kuwa kale caalamkaba waxaan leeyahay ciid mubaarak sanadkan sanadkiisa ilaahay hanagu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo kulla caam wa anta bikhayr ciid mubaarak ayaan aniguna ku leenahay waa tahay jaamaco heesihii aan ugu talagalay ciidan ciidulfitriga oo dhegeystayaashana mar kasta leenahay ciid mubaarak ayaan usoo qabanaynaa dhoolay ciyaaraha
guud dhaayahayu rontee dhan kastood kaa eegtaba dhoolka qosol weeye manta dheehashada guud dhaayahayu rontee dhan kastood kaa eegtaba dhoolka qosol weeye
wadhaaraar qurxoono dhulku soo carfaaye
xuseen shire jaamac baan ku noqonaynaa marka laga taga heesaha aad qaado heese fara badan inaad samaysay anigu waxaan ka warhayaa ilaa iyo sagaashan iyo labadii heeso ay ka mid ahaayeen adigiiyo labada wiil kusii jooga liibaan heesahaaga aad samaysay ilaa iyo yaraantaadii heestee ayaad isdhihi lahayd maanta waad usoo xuli lahayd markii laga taga suleeqo maalinta ciidda waxa aan sameeyey waxaan usoo xuli lahaa heesta uu walaalkay joogle uu qaado layihaa allahayo ku daa jirkaa ku damqo waan ku doonayaa waan ku doonayaa dumar oo dadkaadii xigta intaasoo xaaskayga u sameeyey markii aan baaran kala maqlayn ee aniguna aan hooland joogay iyaduna ay joogtay africa ayaan heestaas ayaan usoo xuli lahaa luul adigoo jooga harlem iyo ayadoo joogta muqdisho soo ma hay harle meesha iyada ahayd aada u weyn aada u weyn
jirkaa ku damqo waan ku doonayaa waan ku doonayaa dumar la hadlo dadkaad ixigta dadkaad ixigta dadkaad ixigta jirka ku dambo waan ku doonayaa waan ku doonayaa dumar la hadlo dadkaad ixigta dadkaad ixigta dadkaad ixigta danaadaan hubiday mana dhayn ahdigii lulaydaadee
miro faarax haye xubnaha soomaaliyeed meel kasta uu joogo ka muqdisho ka jooga ka maraykan jooga ka hargeysa jooga ka jabuuti jooga dhammaantood waxaan ka leehay ciid wanaagsan bishaa bisheeda caafimaad iyo barwaaqo aan ku gaadhno waxaan filaynaa inay ku dhegeysanayaan ciid mubaaraga ayaan ku leenahay annagana ee heesaha qaraamiga waad qaadaa marka heesaha heese badan baan qaadaa qaraamiga ma adigaa iga dooran mise anaa kuu doora saaxiib adiga adigaa noo doori gacantaada iyo codkaada isugu kaayay dar dhagaxankabiyaba jacaylkiisa si uu ku jiraan jaleecaha awaysi uu ku jiraan jaleecahay ya salaam aniga daawadaydi laydidyo
aan la jiibino midii darando rolaydi alaway midii darando rolaydi mid ii daran dooroley ciid mubaarak dhegeystayaasheena ayaan haddana ku noqonaynaa oo salaamaya qoyskooda iyo asxaabtooda dhegeyste magacaaga iyo meeshaa joogto Ah, bismillahi rahmaan raxiim magacaygu waa jaamac cali maxamuud waxaan joogaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan Eh, waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan si khaasa aan ciidda ula qaybsanayaa hooyaday maryam axmed xasan aabahay cali maxamuud nuur oo aan hal meel wada joogno ku wada ciidayno waxaan sidoo kale jecelahay inaan salaamo dhammaan asxaabtayda oo ay ugu horeeyaan kuwa aan shaqo wadaagka nahay dhammaan macalimiinta dugsiga hoose dhexe iyo sare ee sigma dhammaan dugsiga macalimiinta dugsiga hoose dhexe iyo sare ee mudama waxaan kaloo salaamayaa dhammaan saaxiibadeyda qaaliga ah ee dunida dacaladeeda jooga sida abuukar khaliif oo jermal jooga waxaan kaloo salaamayaa munasar oo jooga isagana sidoo kalenta jermal abdaqani oo jooga sweden iyo dhammaan asxaab kalento oo wadamada caalamka wada joogto waxaa kaloo rabaa inaan ciidan farxadda la wadaago dhammaan shaqaalaha v o e da si khaasa waxaan u salaamayaa oo jaamac farasle samigay sidoo kalento jamaal zahra iyo amuur xasan bukhaari iyo weliba daandurey dhammaantiin waxaada leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak ayaan aniguna ku leenahay dhegeyste magacaaga iyo meeshaa joogto daandire waa mahadsanta waryaheena raad muqdisho aad baan kuu xasuustaa raadi muqdisho xataa codkaaga waa kaayay marka dambana idaacadaha kaa maqli jiray maanta inaad codkaaga maqashay aad baan ugu faraxsana marka hore marka labaad magacayga waa maxamed xuseen maxamuud waxaan ku magaca dheere maxamed xuseen dhegey waxaan joogaa magaalada columbus ohio halkan waxaan ka salaamayaa hooyaday faadano yuusuf cabdille oo joogta magaalada garbaarey walaasha xaliimo gaboobey walaalkii cabdullahi walaalkii cabdi xuseen fayre walaalkii siyaad ehelada iyo saaxiibada iyo raggayga reer garbaarey saaxiibka iyo xasan axmed nuur aadan deer maxaa ibraahim xasan weli maxamuud hagaal dadka deegaanka garbaarey magaalada ka soo jeedo o dhan oo ka imid akhyaartayda kaloo faraha badan oo caalamka la joogta intaasaan salaamaya idinkana waa idin mahadnaqaya waad mahadsan tahay aniga daandureyna waa kugu lugu darsanaynaa reer garbaare waa kula salaamaynaa waxaad saam leedahay cabdulla laftayda wiilkayga waxaan isla soo baranay waxaan leeyahay dhammaan reerka iyo asxaab iyo dadka cid mubaarak waayahay maxamed xuseen aad iyo aad ayaad umahadsan tahay walaal waxaan u baaqaynaa dhegeyste kale dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabayo ayaad salaamaysaa ciidan aad waad mahadsan tahay daanduray iyo jaamac waa abukar miyo jiilaani waxaan joogaa magaalada dooxa ee qatar Eh, ciid mubaarak eh, bahda v o a dhammaan ehelkayga meel kastoo ay joogaan Eh, haddii aan mid mid dabcan eh, u sheego waqti ayaa ii qaadanaysaa laakiin ehelkayga oo soomaaliya jooga sacuudiga south africa kulli meel kastoo ay joogaan iyo asxaabteeda oo qadar aan isla joogno waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid alcaafiya ciidan ciidan ciideeda kale waxaan rajaynaynaa insha allah bash bash iyo nabad inaan ku gaarno ilaahi subxaana watacaala sidoo kale waxaan eh, ummadda soomaaliyeed ugu rajaynayaa inay meel kastoo ay joogaan nabad ku ciidaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak kulli caam wa antum bikheer ciid mubaarak kulli caam waanta bikheer baanu leenahay annagana daandurey waa mahadsan tahay abuukar moyo oo annagana ciid mubaarak ayaan ku leenahay waa tahay haatana dhegeyste kale daanduri waa mahadsan tahay magaceega subxaana waa deeqan maxamed cabdi Een, waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaa ciid wanaagsan leeyahay dhammaan ehelkeega iyo qaraawadeyda meel kasta ay joogaan si gaar ah bahda v o na waxaa leeyahay ciid wanaagsan iyo ummad- ummadda meel kasta ay joogaan sidoo kale ciid wanaagsan aan leeyahay annagana ciid mubaarak ayaan ku leenahay aad iyo aad ayay umahadsan yihiin dhegeystayaasha ciidda nagala qayb galay ciid wanaagsan ku ciida ayaan idin leenahay adinka iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaanba waxaan dib ugu noqonaynaa haatana qaybihii kale ee barnaamijkeena iyo fanaaniintii aanu idinku talagalnay aaminay eh, maxaad ku xusuustaa ciid anigu ciidda waxaan ka xasuustaa un ciiddu inay farxad tahay walaalo anu waxaan ka ogahay un inaan maalintaa la- in- la heeso in dadku la distaan la isa salaamo la isa saamaxo munaasibado ay ciid in mana- in munaasibad waliba heesay leedahay heesaha la saaro raadiyoyada ku celceliyaan telefishinada ku celceliyaan in waxaa siciid xamar qoor baa xabada heesa oo qurux badan qaada oo ciidda ah oon weligeed dhicin in maxamed saleebaan labadoodaba dhammaantooda allaha u naxariisto siciid iyo maxamed ba iyo isaguna qaada aamin anigu waxaan jecelahay xabadda inaan kugu soo xidho oo munaasib waa loo baahanyay kulliba dawaa ciid moogtahay haa waa xaqiiq iyo siciid xabaddiisaan ku horreysiin haye caamalan adduunka muslimka ku caano yaa ku caanamaano caadilkeenu siiyey irooliyo dumar hoy irooliyo doob aynu ciidno wadaaca waydan caafimaad ku ciidno aynu ciidno wadaaca weynan caafimaad ku ciidino alla yaacisa caafimaadku ciidno annaa in kugu xejiyo marka haye gaadco igu xejisi alla maanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan ilaahina siiyey isagaa ku isagaa isagaa ku abaale ilaahina siiyey siiyey isagaa ku abaale way way ahaatee maanta si wanaagsan ciidda aaway ahaataye maanta si wanaagsan ciidda saaxiibkay waxaan filayaa inuu raalligii yahay waan wada heesnay un heesta aamino annaga wariyaasheena heestii waan idinkala qayb galanaa
iyo iida wanaagsan alla maanta ayaanta iyo iida wanaagsan ilaaheena siiyey isagaa ku abaale ilaaheena siiyey isagaa ku calankeena iftiimay xidigta ku aftaysan calankeena iftiimay xidigta ku aftaysan ilaaheena siiyey isagaa ku abaale ilaaheena siiyey isagaa ku abaale arday joogta iskuulka odayaan talinaya arday joogta iskuulka odayaan talinaya ilaahiina siiyey isagaa ku abaale ilaahiina siiyey isagaa ku abaale hadbakii arrinkeena ka kale aqbalaya hadbakii arrinkeena ka kale aqbalaya ilaahi
aad iyo aad baad umahadsan tihiin ciid wanaagsan aniga waa saddex waxaad ii keentay qof dumarana aniga iyo saddex nin oo iskugu kay tegey markaa balaayo ma jirto
aaminay laakiin saddexda waad iska dhexsay oo kaama libheline ciid wanaagsan waad mahadsan tihiin intaasaan ku ekeynaynaa kuwada ciida caafimaadsan Caafimaad.
ayaan leenahay dhammaantiin ciidan ciideeda kale barnaamijkeena ciidda ah waxaan dhegeystayaal jecelnahay inaan ku soo gebagabayno oo aan idinkula ciidno maantaada ina yahay idhaahdaa allaha kuu dhameeyey amar ilaahi codadkii macanaa ee axmed muuga liibaan iyo xalimo khaliif magool intaan mar kale kulmi doonana waxaan dhammaantiin bada leenahay ciid mubaarak ciidan iyo ciidaha soo socdaba
aroriyo adxeesi adduunkaaga inkii aroriyo adxeesi adduunkaaga ana arag sidaada ana arag sidaada imanka deeqde ammaantaada inayay miyar baan ka sheege waxaan kugu adkeeyaa allah ku dhameeyey sidii ubaxa beeraha udgoonkii adduunkay sidii ubaxa beeraha udgoonkii adduunkay ruuxii ibtila qaba ruuxii ibtila qaba lama aamusiye ammaantaada inayay yar baan ka sheege waxaan kugu adkeeyaa allah ku dhameeyey sidaan ku aqoonsanay asluubtii adduunkay sidaan ku aqoonsanay asbuubtii adduunkaay iyaga jacaylkii iyaga jacaylkii u adkaysan waaye ammaantaada inayay yar baan ka sheege waxaan kugu adkeeyaa allah kuu dhameeye inagay sarosiye hayaankii adduunkaay inagays arosiye hayaankii adduunkaay odaybi qaygu sheeg odaybi qaygu sheeg amba kuma ilaawine ammaantaada inayay yar baan ka sheege maxaan kugu